www.voaafrica.com.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa u dhegaysanaysaan ugana dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban hirarka efemiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis koob iyo labaatanka bisha may sannadda labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure
dhinaca kale waxaa loo fiirin karaa imre dawaayri shakhsiyaddii usaama binlaadin oo kale ma aha usaama binlaadin waxa uu caan ku ahaa nin karaasimistika nin hadal badan nin een, hadalkiisa qana- qa- ku qancin kara nin een, wa- waxgarada oo oo- oo oday oo zaciima
kaasi waxa uu ahaa ibraahim maxamed maxamuud ibraahim baqbaqaani oo ka hadlaya xaaladda ururka alqaacida kadib markii uu maraykanku soo bandhigay dukumentiyo uu ka soo helay gurigii lagu dilay usaama bin laadin hogaamiyihii ururka qodobada kaleed barnaamijka saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah cudurka shubanka oo ka dilaacay dalka kenya mid ka mid a ragga dhinaca maadda ugu caansan dalka maraykanka oo howlgab noqday muddo aad u badan kadib qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka dowladda maraykanka ayaa soo bandhigtay dukumeentiyo fara badan oo sheegaya inay ka heshay gurigii uu deganaa hogaamiyihii hore ururka alqaacida usama bin laadin oo ku yaalay dalka bakistan kaasuu maraykanku ku weeraray sannadii labadii kun iyo koob iyo tobankii xafiiska iskuduwaha sirdoonka qaranka maraykanka ayaa sheegay in dukumentiyo badan la fasaxay kadib markii dib u eegis qoto dheer ay sameeyeen hay-adaha kala duwan ee maraykanka sida uu qorayo sharciga la meelmariyey sannadkii hore ee labadii kun iyo afar iyo tobankii go-aanka lagu ogolaaday sii deynta dukumentiyada ayaa afhayeenku xafiisku ku sheegay inay la jaan qaadayso baaqii madaxweyne ee ku aadanaa daafurka arrimaha amniga qaranka la xiriira warbixintan ayaan ku dhagaysan doontaan iyadoo faahfaahsan qodobada soo socda
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa arbacadii shalay sheegay in isbeddelka cimilada ee dunidu uu khatar dhow ku yahay amniga qaranka ee dalka isbeddelkan ayuu obama sheegay inuu sii kordhinayo musiibooyinka dabiiciga iyo dhibaatooyinka dhinaca bini'aadanimo madaxweynaha maraykanka ayaa hadalkan ka sheegay xaflad qalinjabin oo ahayd oo arday baratay ilaalada xeebaha loogu qabanayay magaalada new london ee gobolka connecticut mr obama ayaa sheegay in raadka isbeddelka cimiladu uu waxyeelayn doono sida ciidanka milatariga ee maraykanka uu difaacayo dalka mr obama ayaa sidoo kale caalamka ugu baaqay in si deg dega loola dagaalamo waxyeelada heerkulka sii badanaya ee dunida ururka daacish ayaa sidaa cad qabsaday magaalada tarmur oo ah magaalo qadiimiya oo ku taala dalka suuriya arrintan ayaa keentay cabsi ku aadan mawjado kale oo ah burburinta aan dib uga laabashada ama dib uga soo kabashada lahayn ee goobaha taariikhiga ee muslimiinta urur fadhigiisu yahay dalka britain ee xuquuqda aadamaha u dooda ayaa sheegay in xoogga suuriya ay dib uga soo gurteen dhammaan magaalada habeenkii xalay ahaa kadib markii dagaal culus ay la galeen ururka daacish oo dhanka waqooyi magaalada kaga sugnaa goobaha taariikhiga ee magaalada tadmur ayaa waxa ay ku jiraan dhulka ay hay-adda qaramada midoobay ee la yidhaahdo unesco u aqoonsan tahay goobaha ilaa shan ee taariikhiga ah mamuun abukariim cabdukariim oo ah madaxa qalabka taariikhiga ee dalka suuriya ayaa sheegay in boqolaal sanam oo halkaasi yaalay laga soo daadgureeyey kuwaasoo haatan ku sugan goob amni ah
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington waxaa inoo soo socda war ka hadlaya cudurka shubanka oo dalka kenya ka dilaacay marka horese dalka maraykanka dowladda maraykanka ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay qoraallo iyo xoog ay ku sheegtay in laga helay dhismihii uu magaalada abood abad ee dalka bakistan ka deganaa hogaamiyihii hore ururka alqaacida usama bin laadin haddaba cabdiraxmaan xuseen fure ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya
dowladda maraykanka ayaa soo saartay dukumiintiyo dhowroo lagu sheegay in laga helay dhismihii uu deganaa hogaamiyihii hore ururka alqaa'ida usama bin laadin ee dalka bakistan sannaddii labadii kun iyo koob iyo tobankii halkaasi weerar ku qaadeen ciidamada maraykanku xafiiska agaasimaha hay-adda amniga qaranka ayaa sheegay in sii deynta xogtani ay timid kadib markii hay-adaha dowladdu ay sameeyeen dib u eegis taxadar leh oo ah sida uu qabo sharciga la meelmariyey sanadkii hore kaasoo la yidhaahdo sharciga ogolaanshaha hay-adaha sirdoonka ee labada kun iyo afar iyo tobanka go-aanka sii deynta xogta laga helay dhismihii cusaama bin laadin ayuu afayeen ku sheegay inuu yahay mid waafaqsan baaqa madaxweynaha iyo korarka ah in si waadixa oo joogto ah mudnaanta loo siiyo amniga qaranka waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ku jira dukumeentiyo kala duwan oo aan qarsoodi ahayn oy ku jiraan warqada si shakhsi ahaana ugu socday qaar ka mida qoyska cusaama bin laadin diiwaanka buugaag ingiriisa oo dhismahaasi laga helay buugaag ay qoreen dadka garashada wanaagsan ee hay-adaha la taliya softweeryo waxyaabaha loo isticmaalo farsamada iyo qoraallo ay daabaceen xubno ka tirsan ururka alqaacida sanadihii ugu dambeeyey ayaa la sheegay in usama bin laden uu ku noolaa dahaarka cabsida kaasoo si weyn uga fogaaday teknolojiyada casriga ah oo uu ka cabsi qabay in lagu soo raaco ama lagu ogaado halka uu joogo ama uu ku nool yahay cusaama bin laden ayaa la sheegay inay qoyskiisa uu siiyey tusaalayaal iyo khidado ay adag tahay in la fahmo si ay uga badbaadaan hay-adaha sirdoonka maraykanka oo ay dabagal ku soo sameeyaan bin laadin ayaa sidoo kale la sheegay in xaasaskiisa uu si adag ugu sheegay inay taxadar dheeraada muujiyaan iyadoo mid ka mid a xaasaskiisa ay safar xataa ku soo martay dalka iiraan maadaama oo qaar ka mid a aaladaha sirdoonka muddooyinka dambe ay awoodaan inay xataa wax ka duubi karaan hanaanka xandhagaysiga ama hoosu hadlidda aaladaasoo lagu qarin karo gudaha silingada warqad uu cusaama bin laadin qoray bishii sebtembar ee labadii kun iyo tobankii ayaa la sheegay in hay-adda c i a du ay turjuntay taasoo ahayd in bin laaden uu xaaskiisa u sheegay inay ka soo tagto wax kasta maxaa yeelay iraaniyiintu ma aha kuwa la aamini karo waxaa macquula inay kugu soo rakibaan ama ay wax ku soo qariyaan sida aalad alaabta aad wadato taasoo uu sheegay inay macquul tahay inay ula timaado warqadan ayaa waxay ka mid tahay waxyaabo badan oo xilligii kommandoska maraykanku ay weerareen dhismihii cusaama binlaadin ka deganaa magaalada ababaad oo ku taala dalka bakistan iyadoo dhismahaasi uu u dhow yahay saldhig militari oo bakistaaniyiintu magaaladaasi ku leeyihiin iyadoo weerarkaasi uu dhacay labadii bishii mey ee sannaddii labadii kun iyo koob iyo tobankii warqadaha kale ayaa lagu sheegay in cusaama binlaadin uu si weyn dadaal adag ugu galay inuu u sharxo saraakiishiisa oo qaarkood ay ahaayeen kuwo madax adag sababta uu amnigu u yahay mid ahmiyad sare leh xataa markii laga dhigay jihaadka mid gaaray caalamka oo dhan taasoo xaaladda sii adkaysay marka ay timaado walbahaarka dhanka internetka caadiyan waxaa si guud ahaan fariimaha la isku weydaarsan jiray kuwa caadiga ah balse wixii sir ah oo ku saabsan mujaahidiinta ayaa ka mamnuuc ahaa in internetka la isticmaalo kuwaasoo lagu gudbin jiray hanaanka dhambaalsidaha catiya cabdiraxmaan oo ah abaanduule ka tirsan ururka alqaacida kaasoo sidoo kale loo yaqaana maxamed ayaa la sheegay inuu ahaa gacanyaraha usama bin laadin iyadoo laga soo xigtay qoraalkan xaaladdu waa mid aad u adag sidee baanu ula xiriirnaa walaalaheyna aljeriya ciraaq yaban iyo soomaaliya caatiya cabdiraxmaan ayaa qoraalkan ku weydiistay usama bin laadin inuu u fasaxo in wada xiriir dhanka onlaynka uu asxaabtaasi la sameeyo balse usama bin laadin ayaa diiday iyadoo usama bin laadin uu sheegay inay jiraan dhabayaal kale oo lagula xiriiri karo balse uu diiday in internetka la isticmaalo ama la adeegsado islamarkaana la muujiyo taxadar aad u ballaaran maxay tahay sababta hadda loo soo bandhigay xogtan oo intaasoo dhan loo hayay waxaan su-aashaasi hordhigay abuukar yaxye sanay oo ah madaxa c s far hay-adda cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda gobolka ohaayo ee maraykanka koleyta waxaan leeyahay horta laba arrimood dhihi kara laba arrimood way macnaa sababta macnaa sababta loo dhihi karo ko waxaa jira mataqaana dadki dadweynihii macnaha maraykanka ayaa rabaan macluumaadka inay helaan oo ay arkaan macnaha wixii meesha laga soo helay oo macnaha rabitaankoodaas macnaha in badan oo soo noqonayay oo macnaha xataa congresska xaggiisa xataa wuu ka jiray in la ogaado wixii laga soo qaaday meesha la weeraray ninka odagal usoo qabtay kan labaad oo iyadana sababta macnaha keentay in hadda la la saaro waxaa kamid ah in macnaha maqaal ayaandhawe lagu qoray mataqaanaa london kasoo baxay oo macnaha eedeynaya macnaha maamulka obama dhahaya macnaha been ayay ka sheegeen weerarka ay ku qaadeen mataqaana bin laden gurigiisa mataqana oo ka dirana pakistan iyo macnaha isagoo mataqana xataa dhahaya inaysan xataa wax cilaaqa wax cirida ama wax cilaaqa aysan la sameynin dowladda pakistan waktiga macnaha markaas marka waasaa la dhihi karaa mataqaana sababta macnaha hadda kenta in lasoo saaro haddaba dad badan ayaa isweydiinaya in hoggaanka cusub ee ururka alqaacida ayman al sawahiri uu buuxiyey muggii iyo awooddii hogaamiyihii hore ururka alqaacida usama bin laden su-aashan ayaan waxaan hordhigay ibraahim maxamed maxamuud bakhbakhani oo aqoon durugsan u leh arrimaha carabta laba dhinac haddii laga fiiriyo dhinaca koowaad dhin- fikrigii imaamka n usama bin laden n n ayman dawahiri wuu sii dhamaystiray ururka sidii ayuu tamaasugii ayuu isku haystaa isballaarintii iyo tawasoci wuu sameeyey oo africa ururka urur ayaa walaa siiyey sida al-shabaabka soomaaliya ka dagaalanta iyo n kuwa yeman jooga n afrikada dhinaca maqrib alcarabi way joogaan n adduunweynaha kalena way joogaan marka n yeman iyo dagaalada ka socdana way ku jiraan marka nimanka la yidhaahdo alqaacida sidii fikrikii imaamka usama uga dhintay way way imana dawahiri wuu kusii wadaa laakiin dhinaca kale waxaa loo fiirin karaa imana dawahiri shakhsiyaddii usama bin laden oo kale ma aha usama bin laden waxa uu caan ku ahaa nin karaasmidsika nin hadal badan nin hadalkiisa qanac qa- ku qancin kara nin wa- wax garada oo oo oo oday oo zaciima baynama imana dawahiri nin afgaaban uu yahay inkastoo khudbadihiisa uu ku aflagaadeeyo madaxda carabta mararka qaarkood uu sidii usaamo kale u dhaqmo laakiin dhinaca shaksiyadda waxaa la dhihi karaa dacaamadii iyo hogaan hogaankii usama bin laden waa la tabay oo alqaacida hadduu maanta noolaan lahaa usama bin laden xaaladeedu saan ma aha xogtan ay soo bandhigeen saraakiisha maraykanka ayaa ah tii ugu baaxadda weyneyd oo uu maraykanku soo saaro tan iyo markii weerar ku qaaday dhismihii uu dalka baakistan ka deganaa hogaamiyihii hore ururka alqaacida usama bin laden aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen fure oo warbixintaasi inoogu diyaariyey washington
oo tahay mar kale subax wanaagsan meel kastood nagala socotaan waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imaanaysa dowladda kenya ayaa si rasmiya shaaca uga qaaday inuu dalku ka dilaacay cudurka daacuunka kaasoo galaaftay nafsada qaar ka mida dadkii uu haleelay ama uu ku dhacay xagga kuwa kalena loo dhigay isbitaalka kuwaasoo haatan laga dabiibayo ama laga daaweynayo haddaba maxamed cabdi sandheere oo stuudiyaha igu weheliya ayaa warbixintan inooga diyaariyay wasaaradda caafimaadka kenya ayaa sheegtay in saddex boqol lix iyo labaatan xaaladood oo cusub la helay toddobaadkan kuwaasoo tiro lixdan kor u dhaafaysa ay u dhimatay sababta cudurkani u dilaacay ayaa lagu sheegay cimiladoo aad u kulul xilligii roobku lagu jiro iyo far- biyo fara badan oo wadooyinka magaalada yaalla ma aha markii ugu horreysay ee xanuunkani uu dalka kenya ka dilaaco sida ay sheegayso wariye intisaar saalax oo ka tirsan telefishinka somaali channel fadhigeeduna uu yahay magaalada nairobi waxay ahayd bishii december ee sanadkii aynu soo dhaafnay ee labada kun iyo afar iyo tobanka markii cudurkani uu ka dilaacay dalkani kenya iyadoo markaasi tirada guud ee dadka cudurkaasi uu haleelana markii laysku wada geeyo ay noqotay saddex kun laba boqol iyo soddon iyo afar ruux guud ahaanna dadka cudurkaasi uu dhintay ay noqdeen lixdan iyo shan ruux
goobaha uu cudurkani ka dilaacay waxaa ka mid ah xabsiyada sida kuwa ku yaala magaalooyinka xeebaha oo ay mombaasa ugu weyn tahay tiro- tirada badan ee cudurkan uu haleelay ayaa welwel ka ku abuurtay dadka reer kenya sida ay mar kale sheegayso wariye intisaar saalax runtii dadka ku nool dalkani kenya waxa ay runtii walaac badan ka qabaan cudurkani maadaama haatan lagu jiro xilli roobaad ah cimiladana mar ay isbedelayaan marna uu roob da-ayo marna ay qoraaxi jirto sidoo kalena wadooyinka ay fadhiyaan biyo wasaq ah dadka ku nool dalkani kenya markii ay maqleen in cudurkani uu dilaacay runtii waxaa ku dhashay walaac badan oo ay ka qabaan in cudurkani uu faafo wasiirka caafimaadka kenya james masharia ayaa sheegay in saddexda boqol iyo lix iyo labaatanka xaaladood ee cusub dhammaantood toddobaadkii hore la helay wasiirka ayaa intaasi ku daray in tiradan ay tahay konton boqolkiiba koror ku yimid tiradii toddobaadkii kan lagu jira ka horreeyey iyadoo tirada guudna ay noqonayso saddex kun laba boqol saddex iyo labaatan xaaladood aad iyo aad buu u mahadsan yahay warbixintaasu inoo soo koobayey maxamed cabdisandheere oo stuudiyaha igu weheliya waa tahay mar kale subax wanaagsan waxa uu dab ka dhacay dugsiga bushra ee xerada qaxoontiga ee xagardheere ee ku taalla gobolka waqooyi bari kenya kaasoo khasaare u geysta qeybo ka mida dugsigaasi dugsigaas ayay dhigtaan arday badan waxaana la dhisay sannadii labadii kun iyo sideedii haddaba ibraahim xasan daanduray ayaa arrintan ka waraystay maamulaha dugsiga bushra sulaymaan axmed keynaan
walaala dabka unbaa unbaa kacay qoralkiina waa gubteen ogolaasyo iyo xafiisyo iyo qoralkii maamulka inta way gubteen wax kale hadda qof eh, ku dhintay oo bilaaadana ma jirin xilligaa uu dab kacayna wax ardayda gudaha iskuulka ku sugnayd ma lahan oo ardayda xaafadooda loo kala diray goormuu dabku kacay xaguusa ka kacay dabka walaale wuxuu ka kacay eh, xafiiska macalimiinta ay isticmaalaan wuxuuna kacay abaarihi toddobadii iyo labaatan daqiiqo oo fiidnimo salaada maqrib kadib xoogaa wax gurmada oo idin yimid walaale dadkii eh, dadka baa isku soo jabay dhalinyaradii eh, xerada iyo maaragtay odayaashoodii adiga dadweynihii xerada xagadheer baa isku soo yaacay Eh, way isku dayeen biyo hadday noqoto caro hadday noqoto hadday noqoto in geedo iyo uro lala dhaco aad bay iskugu dayeen oo dadka aad kheyr allaha siiyo way isku dayeen may dooniyaan laakiin dabkii waa naga awood batay Eh, inta adin badan dadka way ka qayb qaateen waxaa la isku dayay laynka isaga ahaa sanada hal layn oo isku xiran buu ahaa laynka in la isku dumiyo way dumiyeen mar dambe ay kasoo wareegtay u da- eh, ugu yaraan hal saac waxaa noo yimid eh, dabdumis ma garanayo dharaad inuu ka yimaadaan filaya kadibna inteed inayd ayuu israaciyo dabkan wuu socday markay imaanayeen khasaaraha intuu la egyahay dugsiga sameeqa ardaa dhigata walaale eh, ardada iskuulka joogtaay eh, waa kun arday uu ku dhawaad weye Eh, khasaaraha haddana gaaray eh, aad buu u ballaaran yahay waxaa yeelay eh, qolalka hadda iyo fasallada hadda naga gurteen iyo dhammaan markii la isku dara xafiisyada eh, bishii eh, december ama bishii laba iyo tobnaad sanadkii hadda naga tegay bishiisi u dambeysay ayaan dhisnay markaas oo dab kale kacay oo xilligaas oo kale dab intuu kacay fasalla qaar ay naga gurteen ayaan dib u cusboonaysiinay oo leenkaas oo dhan leen cusub buu ahaa oo mar dhow qarashka aan gelin xoog leh Eh, haddana markaan qiyaasay eh, wax ku dhawaad eh, laba milyan eh, maaragtay khasaare ah markii maarata loo fiiriyo eh, galaasyada eh, maaragtay dhis- dhismahoodii iyo kuraasi taalay buugaagta eh, documentidii iyo maaragtay dokumentiga caaro ee macalimiinta ee isticmaaleen iyo maamulka marka laisku celiyo hadda wax laba milyan eh, qiyaas dhan weye okay.
waa gartay marka maadaama fasalle ay gubtaan ardada iskoolka ma ka joogayaan mase waa imaanayaan maya walaale qolalka inoo dhisan waa badan yihiin Eh, qo- intaa hadda inoo badbaaday eh, s- afar eh, saddex ka- lane oo kale oo isku isaysta ayaa inoo badbaaday ilaa iyo ugu yaraan eh, toban iyo shan qol oo kale ayaa maaragtay inoo badbaaday marka ardada insha allah iskuul kale nagu dhegana waa leenahay oo oo dugsi sare ah Eh, qayb kale way jirto iyadana eh, maaragtay anaga aan leenahay xaafadaha ku yaalo marka carruurta ma baaqanayaan way imaanayn iskuulka xilligooda loogu talagalay macalimiintana way joogaan shaqadana way soconaysa insha allah Eh, waana maaragtay waa arrintaas iyada wax ka baaqanaya ma laha insha allah waa wadayna marka xagga waxbarashada markaad iiga waranto maxaa u dhigtaan ardada walaale eh, manhajka dhammaystiran ee wadanka kenya oo dhammaystiran waa la dhigaa ee ku salaysan eight four four- eh, eight four four oo ku salaysan waa dhignaa maadooyinka diiniga u dheer eh, sida qur-aanka tawxiidka xadiiska iyo fikiga iyo sirada nabiga sala alay salam iyo wixii lamida ayaan u dhignaa labada kun iyo sideed ayaan aasaasnay haddana wuxuu ka kooban yahay iskuulka dugsi sare ilaa dugsi eh, eh, hoose dugsiyaha hoose ilaa dugsi sare uu ka kooban yahay Eh, sanadkan hadda aan ku jirnaya ardada eigtka imtixaan bay inoo samayn doonaan oo wadanka ka qayb qaadanayaan foofooga ama kuwa dugsiga sare dhameynaya iyagana gurubaa jiro oo sanadkan imtixaan ka samayn doona insha allah iskuulaadka xerada ku yaala waa badan yihiin hadday noqoto kuwa hay-adaha iyo hadday noqoto kuwa gaarka loo leeyahayba kan hadda gurtay aan kaaga warramayo oo aniga aan maamulo ka ahay waa iskuul gaar loo leeyahay oo aanu asaasin labada kun iyo sideedii waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa maamulaha dugsiga bushra sulaymaan cumar kaynaan oo daandurey uga warramayay kadib markii uu dabqabsaday dugsigaasi
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington mas-uuliyiinta maraykanka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay milatariga ciraaq ka caawiyaan sidii ay dib ugu qabsan lahaayeen magaalada ramaadi ee xarun goboleedka gobolka alambar wariyaha v o da carla bab ayaa warbixinta noo soo dirtay cabdiraxmaan xuseen furre ayaa inoo soo koobaya taageerada baaxadda leh ee ka soo yeertay mas-uuliyiinta dalka maraykanka ayaa ku soo beegmaysa kadib markii dagaalyanada ururka daacish ay magaalada ramaadi ka qabsadeen ciidamada dowladda iraaq halkaasuu labada dhinac ku dhex maray dagaal culus madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa sidoo kale salaasadii mar kale ku celiyey taageerada buuxda ee uu maraykanku u hayo xukuumadda ra-iisul wasaaraha iraaq haydar al cabaadi saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa warbaahinta u sheegay in maraykanku uu si aad ah uga fiirsanayo istaraatiijiyadiisa uu kula macaamilo ururka daacish kadib markii magaalada ramaadi ay gashay gacanta ururka daacish corneyl bad rider oo ah hafayeenka xarunta dhexe ee laga maamulo ciidanka maraykanka ee howlgallada ka fuliya dibadda sida bariga dhexe ayaa muujiyey walaac From our perspective, what happened at Ramadi was a setback, certainly concerning.
aragtidayada waxaa ka dhacay ramaadi waa dhabarjab walaaciisa leh hadhabarjabkan ayay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku ku tilmaamtay inuu yahay mid ay adag tahay in laga kabto balse rayder ayaa intaa ku daray in maraykanku uu kalsooni buuxa ku qabo iyadoon loo aabayeelayn wixii dhacay in ciidamada iraaq ee dib iskugu abaabulaya duleedka magaalada ramaadi ay dib u qabsan doonaan magaaladaasi dhowaan The Iraqis uh, have the numbers. They have the coalition backing them up.
iraaqiyiintu Uh, waxay they have the haystaan license- tiradii loo baahnaa waxay haystaan taageerada isbahaysiga waxay haystaan tale iyo gurmad sidaa daraaddeed haddii aynu fiirino mustaqbalka guud ee ayatiinka waari doona dhankayaga ayuu soo jiraa corneyl rayder ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada iraaq iyo kuwa kurdishiinta ah ee uu maraykanku tababara ay xoojin doonaan amniga dalka iraaq isagoo sheegay in ciidan ka tirsan kuwii uu maraykanku tababaray aysan ku sugnayn magaalada ramaadi xilligii ay la wareegayeen dagaalyahanada ururka daacish wararka ayaa sheegaya in xilligii ay la wareegeen magaalada ramaadi dagaalyahanada ururka daacish ay adeegsadeen gaadiid badan oo lagu soo xiray walxaha qarxa ragga shiishka wanaagsan ee meelaha fog wax ka toogta sidoo kale ay gidaarada waaweyn ee ciidanku samaysteen ku burburiyeen cagaf cagafiyo lagu soo xiray walxaha qarxa mas-uuliyiinta maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in maraykanku uu iraaq u dirayo kun ka mida nooca lidka taangiyada ah oo loogu talagalay in ciidanka iraaq ay kula macaamilaan xilliga uu weerar uga yimaado dadka ismiidaamiyaasha ah ee wata gaadiidka laga soo buuxiyo walxaha qarxa kuwaasoo la sheegay inay dhowaan gaari doonaan dalka iraaq
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen furre oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v oda carla pap ay inoo soo dirtay
waa tahay dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan Ah, mid ka mid a ragga ugu caansan dhanka maadda iyo ka qoslinta dadka ee dalka maraykanka ayaa habeenkii xalay ahaa shaqada howlgab ka noqday david letterman oo barnaamijkiisa lagu magacaabo late night lagana sii daayo telefishinka c b s ayaa lagu naanaysaa boqorka maadda haddaba taariikhda ku saabsan mr letterman mushaarkiisii weliba gaar ahaan mushaarku sannad kasta qaato iyo halka barnaamijkiisu uu ku dambayn doono ayaa maxamed cabdisandheere wuxuu ka waraystay cabdisalaan siciid faarax oo ku nool gobolka california warbaahinta maraykankana aqoon durugsan u leh
Ah, david letherman ah, kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo labadii ayuu si toosa u bilaabay eh, inuu noqdo ama uu eh, bilaabo shaqadan loo yaqaano entertainmentiga ama eh, eh, shactirada dadka inuu ka qosliyo Eh, xiliyadaas ilaa iyo haddana waxa uu ka soo shaqeeyey laba company oo aada u waaweyn oo telefishino caalami ah oo ay ka mid ahaayeen eh, m b c iyo c b s oo hadda uu ku dambeeyey Eh, qiyaastii shan iyo soddon sano in ku dhow ayaan filayaa eh, David- david letherman inuu habeen kasta eh, dadweynaha maraykanka iyo guud ahaan dad badan oo dunida joogaba eh, barnaamijyadiisa si toosa ay eh, u daawanayeen ugu dambeyntiina caawa ayaa la filayaa eh, inuu hawada ku macsalaameeyo eh, daawadayaasha barnaamijkan eh, loo yaqaano eh, late night-ka oo soo gala saqda dhexe ee habeen kasta waan gartay waxaa la yidhahdaa ragga eh, barnaamijyadaasoo kala sameeya barnaamijyada madadaalada ah ee weliba qeybta maadda ah waxaa la yidhi lacag fara badan bay ka sameeyaan marka bal haddaynu eegno david letterman haddaynu si gaara isaga u eegno bal imsuu qaadan jiray mushaar ahaan sanadkii Eh, waxaa xusud mudan eh, maxamedow david letherman eh, in lagu tilmaamo mid ka mid a eh, taariikhda dalka maraykanka iyo telefishinada barnaamijyadooda maada marka laga hadlayo eh, inuu yahay boqorka madadaalada adduunka marka sida aad sheegtay eh, ragga noocana waxay sameeyaan lacag aad iyo aad u fara badan davidna waxa uu ku mutaystay shactirada dadka uu ka qusliyo eh, inuu ku sameeyo lacagta ugu faraha badan sanadkiina waxaa lagu qiyaasaa lacagta soo gasha eh, konton milyan oo dollar waana ninka ugu badan ee lacag intaasa eh, sameeya ninka ugu dhow ee kusoo xigana wuxuu ahaa nin la oran jiray eh, jay leno oo isaguna dhowr sano ka hor eh, isaguna maaragtay ka fadhiistay eh, maada oo shan iyo labaatan milyan samayn jiray sanadkii iyo weliba kuwo kale oo iyagu sameeya lacaga intaas aad iyo aada uga yar waan gartay marka barnaamijkiisii ma baaba'ayaa mise eh, waxaa la wareegayaa eh, ruux kale Eh, barnaamijkiisii wuu sii soconayaa eh, barnaamijyada noocaana waxaad ogaataa maxamedow eh, david qud- qudhiisa in loogu horeeyey eh, c b s magaca caana ayuu ku helay iyo maamuus weliba eh, waxaa lagu guddoonsiiyey abaalmarino waaweyn Eh, marka waxaa loo badinayaa inuu bedelo nin kale oo isagana la yidhaahdo eh, stephen colbert oo isaguna eh, hadda laftirkeeda eh, eh, eh, dadka ka qosliya oo show leh ninkaas ayaa la filayaa david marka uu caawa shaqada ka tago eh, in uu la wareegi doono waa tahay kaasina wuxuu ahaa cabdisalaan siciid faarax oo ku nool gobolka california oo sandheere uga waramayey taariikhda david lerman cabdiraxmaan oo haatana dhinacii kelmaha sugaantaynu gelaynaa waa heestii ambiyo iyo fanaankii cabdiqaadir kaskey
nafta armida hogaamiso waxa uu ka gube waa aamuske nafta armida hogaamiso waxa uu ka gube waa aamuske ma adkaysiba qofan looga dhigay ilntiyo hoqdiyo ololaha jacayl ma adkaysiba qofan looga dhigay ilntiyo hoqdiyo ololaha jacayl ma wadadaaba qadayr baxdiyo taanigayaay ma wadadaaba qadayr baxdiyo taanigayaay ambiyalaal alfiyo kunjeer nafku aantaa ubax ku sidee ubax ku sidee ilbiisaniyo ufayo xare eegan lahaa qalbi omanba ku ololahay ma wadadaabaan qadayr baxdiyo taanigayaay ambiwalaal alfiyo kunjeer nafku aantaa ubax ku sidee
heestaasi ambiyo iyo fanaanka cabdulqaadir kaskey waxay u dambeeyeen idaacaddayadii subaxnimo inta haddii la idhahdo afarta galabta maanta aynu kulmi doonno oo anigoo maxamed cabdi cabdiraxmaan xuseen furre iyo dhammaan saaxiibada v o a idinkaga tegaya sidaas iyo aroor iyo suuban
eedaarayo nafasqaysanba sidoo malin qaba wilminaye eedaarayo nafasqaysanba sidoo malin qaba wilminaye eedaarayo nafasqaysanba sidoo malin qaba
This program has come to you from the Voice of America, Washington.